bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ramadaan kariim hamiin fayda dhogumsidiyaal meelboysa rogtaan ha ka dhowaada barnaamijka tartan aqooneedka idaacadda warsan oo bilan barakaysan ku baratan hamiin warbaahinaysan katoosan kula daratan istuudiyaha koobad ee idaacadda warsan dhogumsidiyaal hamiinkii labaatan iyo shanaad oo tartanka satoosios unku bahow stuudiyaha warsan uu ku namid baa markaas rajeeyey in wareega saddexaad iyo tartamaan ama tartan iyo iska argaan xaafado shal e daarisalaam e iyo salaamey e barlamaadee kanaga waa daarisalaam e iyo salaamey e mid rajeeyey in tartan xiise leh iyo habandhigaan kaas oo ka jara tartan asluubeysan lamada xaafadood ee uu ka is arag doono insha allah barnaamijka tartan aqooneedka welibaa farsameeyey uu ka bilaal hilaal midbaa taabageliyaayana garab walaal shirkada isgaarsiinta hormuud telekomna dhinada isgaarsiintiina fududaaysa jaamacadda koonfurta soomaaliya su-aalo hamiin walba xaafado markaasi laka tartansiiyo iyo dhinaga kijuninku kooyahayaan ku mahadnagaana istuudiyaha warsan iyo hamiin walba dhugunsida barnaamijka ku baxe lamada su-aalood ee dhextaasana garbooda kala jiraal xasishiyeysan yaa dhugunsidayaal haneen diyaariyayaan istuudiyaha uu ka waliba ila roogay barnaamijkan iyo dhawada doonaana saaxiibaday xuseen cadaani iyo weliba maxamed salaad oo garab walaal ku dareeraan abwaanada uga barnaamijka lamada xaafada difoosaha ama taageeradan ewaana dhiirigeli doonaan waa cali maxamuud aadan koronto iyo abwaan muxsin qaalib qaasib jaakole welina iyo markaas uu ka dhiirigelin usuubi doonaan lamada xaafadood ee tartamahay xaafado mid waa uu ka xaafado markaas tartan intajara in iyo habahaan ama in iyo hiraan maadaama neg out iyo kios argi doonaan xaafadii lagu badan gabi ahaanba ama guud ahaanba iyo ku heli doonta tartanka xaafado midba markaas aan sheegay tartanka shuruudo inyaala shuruudo tartanka midba ku mid yahay guud ahaan tartanka midba wuxuu ku kooban yahay toban iyo afar su-aalood oo hamiin walba markaas laan ka tirageliya xaafado min todoba su-aalood gel weydiiyay xaafad walba su-aalo koowaad midba lanka naga yahay muddo sadetoolka eh wal ku badan sadetoolka marinka nago xaafadii dheegi waayto way ku gudube sadiida jeer su-aalo ku faa'iidaysi ahaan haddii xaafadda iyo anhel ama xaafadda kale iyo ku noogta xaafadan kale su-aalo si ku faa'iidaysi ahaan lanka wareeji hal tookilin weere haddii iyo dheegi waayaan guddigiyaa natiijada ka dhawaagay oo way ku wareejiyeen wala cabasho eh ama wal tabasho eh haddii iyo ninkiiyo haayaan midba si toos iyo la xiriireena nambarka taleefankiisa ee eberli hal shan konton iyo todoba toban iyo todoba labaatan eberli hal shan konton iyo todoba toban iyo todoba labaatan isa toos iyo la wareeg waa aan la xiriirayaan kaas oona aan ku codsado nambarkaas in iyo ku ajiiba haddii iyo eedeen ama tabashi iyo wadadaan in lagu garboon iyo baahnin in taleefankaas lagu caawi xaafado barnaamijka qaabkaas ninka dareera doona cabdullahi nuur aadan iyo simadalesiya dhugunsideel barnaamijka maybaa meerey lamada xaafadood in iyo xaadirka iyo telefonka halo salaamey e
halo radio warsan halo daarisalaam e
halo radio warsan beeda mahadsantiin maybaa siin ku codsiday in raadiga haddii inagin ku shiriye ama raadi isin ku dhowiyey in isin isku gaabidaan maadaama tartanku isiyey tartan oo ku isin nasiib inka jartaan in isin habataan tootiin ama in aysan hirtaan tartanka mayd waa tartan asluubaysan labada xaafadoodba iyo markaas aqoontiyo ha ka bandhikaayaan ma eh kooxdan kooxdan kale ku badidoy oo weliba maydba waa daarisalaam haddii badidoona salaam iyo badidi salaam iyo haddii badidoona daarisalaam iyo badidi lamada abwaan yaan weere cali koronto iyo weliba abwaan jaakole welina markaas iyo ninsoo sheegeen oo ka lamba xaafada isu taageerahay waa salaamey e iyo daarisalaam e cali koronto haye waa gobkana usee uu kuma koodheer cali koronto oo goobto maqnay oogdhinagii weerooyaa ka jirta wuuka booskii weeroga surnay jaab kore dhulkala rafi fahay jaakol horba dhulkana la rafi waayo ama he adina ya jaakola way ku yaabayey sanadooga uu ka miiskiisa gale gale ya uu ka miiskiisa gale jaakol lama kale kii koyti uu ka obsoo hadaba salaamey salaamey e iyo daarisalaam e shalay qabsada
salaamey boole dadki salaameyda in badiyaas maahay ma jira maya
ولكن أنا حافظ إيش zambanigii masaajidka dhexe dadka hobaasa roogaadi alaata salaami oraad ayay rajali hadda salaabi anuur dee salaamta daad qabsooy marti ta oogo maayo aan islaami iyo daarisalaam lamadaba mihinshaw dheerayaan lamadaba lamadii xaafadoodu oo deegaankan u kuwadiyaalan ka uga tartamahayna dhammaanto onlay laradan hadda miiri faraaska horumarba dee salaam anuur daarisalaam aan islaami aha madan
maya salaami anuur ana darasa daarisalaam aha hasoo ka heliibisan salaami anuur ana daarisalaam aha salaamay e oo jaakore e iyo daarusalaam e oo cali koronte e waayahay e, lama warqadood iyo maxamed salaad hortin hadhiki e iyo b iyo kashal qoron e lankee qabsada iyo xaafadiisa laga bilaabay su-aalo ko kii faraasha qaaway haasha
waayahay ana weliba galanta ka haysade e
Ya,
e taas may baa idaayase in xaafadda salaamay waa daarusalaam e su-aalo koowaad laga bilaabo abwaadina b iyo ama ba
biira waayahay calkuranta xaafadiis salaamay daarusalaam e ayaa laga bilaabe su-aalo koowaad inteena su-aalla aan guda galnaa xaafado yaan weere eh, sidii dareenka kijo iyo weliba nambarada taageerayaalka kijo iyo kula hariiri lahaayeen iyo miilin unku sheegan lahaayeen marka horeyntii daarusalaam e hadhowaada nambarada laasin kula hariirow ee saaxiibadiin hasin kula hariirayaan iyo weliba dareenka kikin ee tartanka wareegka saddexaad ka eedin
بسم الله الرحمن الرحيم آم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم وفقنا لما تحب وترضى آم، إلهي سبحانه وتعالى يا أن معنا نغانا أمي سوسي جلي إني ونجيك أما أكون ترتن ونحن حاضرين وأنا كترت معي مدى دار السلام waan idaacadda una ka tartamayna idaacadda radio warsan ee dhammaan shaqaalaha radio warsan eedidanka maxamed nagaane sidoo kalena in maxamed nagaane taageeradana khaaska eh abwan werow taasoo kale in maxamed nagaane maadaama us- een uu ku nool muqni taasoo kalena in maxamed nagaane cali koran mukutabaan abwaankana daalini jacob taasoo kale mukutabaana een la cunu ku tabaana male oo ka gaaro salaam dhamaantiyo may baasan leeta een hambalyo iisiya kale magarata een lambarada oo taagaradan u weero koraan ma yeerta everly hal shan everly tunisias sabaylama marka rajana kanaga everly hal shan everly tunisias sabaylama lambar kale maada iyo na weero koraan may nagaday everly hal li eberhal sadayko sumeyshan haddii arkanaga eberlihal li eberhal sadayko sumeyshan eyanilaa maasintiin radio warsan kaasoo kale nagna nagaane walaalahana oo garabkaana eh salaamey maylana gacmo furan waa ka dhawaada daarusalaam waa ka dhawaada markii insha allah waayahay eeda maasantiin daarusalaam e sida dareenka kiking ee qurxuda ama say lahay aysan ee ahaan koobteen xaafada kale ee salaamey e yaa dhowaaye dareenka kiking iyo nambarada taageerayaalkin hasin kula hariirayaan iyo dareenka ka eedan salaamey e oo kaiya ku dhabta tartanka haye
بسم الله ونوعي تركم يا تعاقب كلامي وقول إلهي محمد الله عليك أنا دير في ومن قدم البركة في رمضان فالنمط ميد إلهي ما يبقى ما عم نجيه جدي قرب ولا إلى عبد وطن لدي فيها برنامج كا إيو جامعة سوى كذا شركة هرمود لما أنت أيضا محسنين ما يبقى لنا محمد نجيه yafuuqniga dhaqamaha ee daarusalaam ee mayba kale uma hadnagayhaa maadaama uu ka nag naqeeso haddii na guulaysado mayba waa diyaarangaana haddii una guulaysana sidoo kale haddii na guulaysado hambalyeena haddii na guulaysano sidoo kale mayba kale in sheegay taageeryaalka nambarkii hameweeri qoran quraadi shan lixdii siyeed soddon kumii sagaal haddiina marteelkanaga furaadi shan lixdii siyeed soddon kumii sagaal idan mahadsantiin
waayahay eeda maasantiin daarusalaam e iyo salaamey e dareenka kiiking ee ha koobanaayay ama isan ha koobteen sin kuma hadnage su-aalowgii iyo gudgale ee barnaamijka uu ka walina su-aalo iyo ku koobiya toban iyo afar su-aalood isla markaasna mintodoba su-aalood danka targale xaafado sida horey baan ay sheegay su-aalo koowaad diin iyo maynaha isku leh xaafadda daarusalaam e hallo daarusalaam e
halo radio warsan daarusalaam e diyaar garoobe su-aalii koowaad oo ka isanlaysanka bilaabe haddii ilaahay use era su-aalana mid waa su-aal diini e may baad sheegasaana magaaga boqorkii xabashida xukuma jaray xilligii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waanu saha islaami mar lamaad yaka naga su-aalo diiniyu daarusalaam sheega magaaga boqorkii xabashida xukuma jaray xilligii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waanaha islaami mar saddexaad ya su-aalo ka nage waa diini sheega magaaga boqorkii xabashida xukuma jaray xilligii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waanaha islaami jawaabteesiin ku fidhin insha allah
walbarti bajeelgaalko malfagaayo ho walbarti bajeelgaalko ho walbarti bajeelgaalko ho walbarti bajeelgaalko
hallo daarusalaam e
halo radio warsan jawaabta
بسم الله آه، الحمد لله اللهم وفقنا للجواب سألتيك جواسية دار السلام مرقيه قصورة يوم ينبتي أصحاب ابن أجر وكما قدري بغر نجاشي
mar lamaadka naga daarusalaam
سألتيك جواسية ترسميات دار السلام ميكو بجوابي أنا وأنا نقل إن شاء الله أصحاب ابن أجر وأنا ميكو مقدري نجاشي
saxiix qalad guddiga bismillaah waa bilowgi tartan aqooneedka oo oo ka kahardamayan tartamyaalka daarusalaam e iyo salaami e haddaba su-aali koowa diiniga haysa meel ka bilaabay tartamyaalka daarusalaam e jawaabtii oo ku dhiibeen mayna sabtoo sax ah mayna saas ka heleena lama dhibcood wow wow wow wow wow wow wow
jaco kii sheegeen wuxuu dhiyay kii sheegi wuu ku boorkaa kii yeegeen bravo daarusalaam ee bravo bravo bravo lama dhibcood waaweyn ee iyo siinwada dhibcda koowaad ay siinki dhiibe ka saabsana maaba siin dheeraya gudoomiyaha xaafadda madkeer hore waana iyo waana ku qaaday indaakan tan lamaan dejiyey iskoolkii hore sahal maalin ciise si degdegaalan ku qaaday jaakulana uu ka gudfiyey biyahan ka galay
waayahay isku aka haddaba yaleere sahal macalin ciise ila maasanta cali kuranta su-aalo lamaad oo diini e may baa isku lee tartamayaasha xaafadda salaamey e hallo salaamey e
halo radio warsan salaamey e diyaar garoobe su-aali lamaad oo diiniya su-aali lamay baa ayaan dhiyaasasadatan sheegalankii rasuulka usan dhiibi risaaladii rasuulka calayhi salaatu wasalaam usan qori boqorkii xabashida xilligaas ee asxamata ibnu abjar mar lamaadee ka nage su-aala diiniyu xaafadda salaamey ee mayba sheega saanalankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uusan dhiibi risaaladii uusan qori boqorkii xabashida xilligaas ee asxamata ibnu abjar mar saddexaad ya su-aala ka nage sheega lankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uusan dhiibi risaaladii uusan qori boqorkii xabashida xilligaas ee asxamata ibnu abjar jawaabtiisiin ku fidhin insha allah hallo salaamey e
halo radio warsan jawaabta
بسم الله والله انت تملك حاصل السلامي ايه سؤال الزواتيب ونسجل منها إضافة عمرو بن أمية الضمري
mar lamaadka naga raadigin isku gaabiy salaamey
عمرو بن أمية الضمري
sax iyo qalad guddiga
waa tahay su-aali lamaad oo hayti su-aal diini ah isla markaasna la weydii tartamayaalka salaami e jawaabtii oo ku biyamaybatoo sax ah mayna saas ka heleena lama dhibcood iyo jaakole سلامي اه آه، بلا وشي باس بالله اهي كون دين وكل بربوك يعني انا ينبط ناتان في جديد ولا يا سلام سلامي قلت هذا بعض حيث كتب ايوب حسن عبد الله عبد الرحمن اوكي دكتور ايوب باس هو لبالك يا واي واه انجل عبد السلام الشيخ حسن قولوا والله قربه تبك هيدا اوكي لابد بعد هل دبعوا ثقة بس هل رأسوا سلام
waayahay jaakule era mahadsanto dhextaal gudib maybaa sii wadadaane su-aala kale ee tartanka waa biology walina isku lee daarusalaam ee waayahaya dhugunsadayaal tartan aqooneedka ee bila barakeysan ramadaan iyagu gudi jirnaa dhiibo hore ee tartanka xaafadda daarusalaam e ayaa iskula su-aalan waa biology unweeroy halow daarusalaam e
Hello, Radio Beto.
halow daarusalaam e
Hello, Radio Warsan.
daarusalaam e aan diyaar garoobo su-aale saddexaad ee tartanka waa nagadaas su-aali koowaad udhaniga waa su-aale lamaad udhaniga kiking ee biology mayna dhaasa su-aala sidatan sheega kala goosyada ilo jirkaana usileeyi ada oo af soomaali ka sheegasta mar labaad ee su-aale ka naga biology sheega kala goosyada ilo jirkaana usileeyi ada oo af soomaali ka sheegasta mar saddexaad ee su-aale ka naga biology xaafadda daarusalaam ee sheega kala goosyada ilo jirkaana usileeyi ada oo af soomaali ka sheegasta jawaabtiyaas iyan ku sugaan insha allah
mal sagaayo howal barti baje lagaalkoos howal barti baje lagaalkoos howal barti baje lagaalkoos
halow daarusalaam ee
Hello, Radio Warsan.
jawaabta
Bismillah. Su'aalateyti jawaabtiye Daarusalaam markay ku suurayaan may nagalaasa. Een in municipal joint aan u dhafo dhagagan in municipal joint aan u dhagagan ball and socket joint oo milwil aan dhagagan
mar labaad ka naga su-aale jawaabtiye
in municipal joint aan u dhagagan in municipal joint aan u dhagagan ball and socket joint aan u milwil aan dhagagan
sax iyo qalad guddiga su-aalihii koowaad oo biology ah, isla markaas aan dhikama su-aalo lamaad tartamyaalka daarusalaam ee la weydii jawaabtii oo ku dhiibamay waato sax aan hayna halow salaamey ee
Hello, Radio Warsan.
jawaabta
بسم الله هذه أنت كمان حاضر كلام درجاتي من غازي أنا صفرين درجين أنا ما بن درجين أنا حرف درجين
mar labaad ka nag
أنا درجين أنا ما بن درجين أنا ولير درجين
sax iyo qalad guddiga su-aalihii daarusalaam ee la weydiiyey ha ku jawaab waayaan mayse ka faa'iidaysaylan hordhikay tartamyaalka salaamey ee jawaabtii oo ku dhiibamay waato sax aan hayna
mar haddii lamada xaafadood iyo gurad waayaan abwaanadii ku wareejiyey korantahay kala goosyada ilo jirka usileeyi ado af soomaali ka sheegas hey
kala goosyada kufida aniga hortewa ha ha tingu joogano mhm, joobo faras mhm.
بسم الله والله حافظ على الكورنت اللهم وفقنا الجواب سؤال الجواب تي مدون كسوريني ونهويديني قوبتها بعد قوبني جاب الوسطي wed ba jawaaba kala fadhina
أنا ما جاب الوسطي بقى عليه xaafadda aad kuranta inta ka taali yaman ah ما Eh,
إدانا تعليم مي ya إدانا أولادي Ha.
إدت تانا بعدي جيسي جيسك مرو ميلك تانا jaakol haye kala goosyada ها kasaasay horta اما kala هبلو wareegay dheegi jartay oo هبلو هبلو ya كالوريق همرا kaasa dheegi jarta hadda laakiin kala goosyadu kala wareegi jirtay kii kala fadha af soomaali ka sheegba هاي ماي ويبغاها قربان كذا يجي كيلي aye كو مسكو ويجينا من الكسر بعالي mhm اها جلبو هروب علي من الكسر بعالي اها على ولا برين hadda madan waxaanu ka adkaysay bad يا waxaanu ka adkaysay badda والله ما تريد ما تريد dadani oo bariime ka dhigay lan bariime ka dhigay badii wal mashaagna ani kin sheegay ka dhaafi bad bay hooday marne ana jaakol qofta dhigay ka faa'iideysii may jaakuna birimo ka dhiyaad ina birimada bamadeerne marka hore ku noogtaa xaafadda maan furanta jaakol qofta dhigay dad ما ما waayahay jawaabta eh, xuseen cabdaani waa tahay su-aalii biologiga haytii la warsayay daarusalaam ee ahaa helal marti si ka faa'iidaysi lahaa hordhiki salaamay ee ayaan ku faa'iidaysado waayeen haddaba su-aalaas haddii jawaabtii gordo waayeen lamada xaafadood mayna gadaase lama qiiwado mayna sharciyeyna kala goosiyada misko iyo kala goosiyada garabka lama qiiwado ilooyo leyn kala goosiyada jirkan maybwa lama qiiwad mayna sharciyeyna kala goosiyada misko iyo kala goosiyada garabka
waayahay jaako hemad hor bakin kanaga kanaga soy oo haanu ka adkaysay adina majime iyo majime iyo fadhi iyo waa ka dadaseen isuul iyo waa ka dadaseen ya
may banaanka maanta aan wali baan jaakol qofta dhigay
waayahay ida maasantiin su-aala afaraad ee tartanka uu ka midba iskule tartamayaasha xaafadda salaamey ee walina iyo ka su-aal biology eh hallow salaamey eh
Hello, Radio Warsan.
salaamey in diyaar garoobo su-aali lamaad oo dhinaga kiiking eh waa su-aali afraad ee tartanka guud su-aalana midba biology walina iyo dhiyaasha sidatan sheega kala goosyada xagala iyo ondha andhagaagayaan dhina shareediye af soomaali isin oo ka isin oo ka sheegaysaan mar lamaad yasinka nage xaafadda salaamey sheega kala goosyada hagalla iyo ondhagaagayaan dhinagoo shareediyo ama haldhiniley adoo af soomaali ka sheegasa mar saddexaad yaa su-aalo ka nage xaafadda salaamey ee fiis waa biology sheega kala goosyada hagalla iyo halmeel andhagaagayaan adoo af soomaali ka sheegasa jawaabtiyasan ku sugaan insha allah hallow salaamey ee
Hello, Radio Warsan.
jawaabta
Bismillah. Una tar- una tartamiyaal xaafad salaami ee ee, jawaabtiyada banisideenimeynayo. Aafir, xagalkuyd.
salaamey raadiga isku gaabiyi raadiyasan ku baaldheeliyahay jawaabta mar labaad ka nag
Mayda nagadaasha jawaabto xagalkurid.
mar kale ka nag mar saddexaad ka nag su-aalaha jawaabtiya
Xagalkurid.
sax iyo qalad guddiga waa su-aalii lamaad oo biology ee la warsayay tartamyaalka xaafadda salaamay ee jawaabtiyo ku biamay buwato sax aan hayno hallow daarusalaam ee
Hello, Radio Warsan.
jawaabta
Bismillah. Su'aala sayti jawaabtee Daarusalaam oo dhamarkay ah ku shuuraya may hambatay hantuulka, jiradka, iyo farnya u lugaa.
mar labaad ka nag su-aalo jawaabtiya markale hadana kanaga maynagalaasa yokdham hadii laska dara baalay bro
mar saddexaad ka nag salaamey
markin gadangoy hadana kanaga mayba nagalaasa jiradka baalay brorti
sax iyo qalad guddiga baale waa tahay su-aaliha harar martii tartamyaalka salaamay ee si ka faa'iidaysana lan hordhaki daarusalaam ee jawaabtiyo ku biamay buwato sax aan hayno waayahay xuseen haye haddii marba ka suwaayeen jawaabta lamada xaafadood jawaabtaas may banaadaasa hunsuurka ruugga mase haruubka jilibka iyo irabta mase canqowga walaalan kasow jawaabta hal mar haddii aan kanaga hunsuurka ruugga mase haruubka jilibka iyo irabta
waayahay iyada mahadsanto xuseen ee xaafadda daarusalaam ee ayaa hadhowayti su-aalo jawaabtiya balse aysa dhammaystirin mansheegna su-aalaha ee shanaad ee tartanka og waliba isku le tartamayaasha xaafadda daarusalaam ee walinayata su-aalka misriya halo daarusalaam e halo radio warkan daarusalaam aan diyaar garoobo su-aalanka misriyu maynayaan dhiyaasa sidatan sheega sumada isku dhiska fosforic acid mar lamaad iyo kanaga su-aala waa chemistry mayba sheega saana sumada isku dhiska phosphoric acid mar saddexaad iyo kanaga xaafadda daarusalaam e su-aalo chemistry mayba sheega saana sumada isku dhiska phosphoric acid jawaabtiyaasiin ku sugaan insha allah
tartanka warbaridu ujeelada
halo daarusalaam e
halo radio warkan jawaabta
بسم الله سؤال سيتي جواب فيها دينك بين من غلاطة إن شاء الله H3BO4
mar lamaad kanag
حدي مركلنا كنا من غلاطة إن شاء الله H3BO4
sax iyo qalad guddiga
su-aali kowaad chemistriga haytay islamarkaasna la warsaday tartamayaalka daarusalaam ee jawaabtii ku biyaamay buwato sax ah meeshaas ka helaana lama dhib cod iyo cali koronto
على الصور اللي كده عارف مش سبب متحضر يبقى معلم في لما زي بقى مرايا ما hadii baa ka keen ما تم ما ينسكت بس ما تطفي الدجال شو ده واحد ما يعني ميكروفون كده كله قريب ترتيب اللي كده تك علي كنت اسمه انا فاكر جدي هو اللي كده كنت gabgoon jegay sarfiibiyo
برافو دار السلام ايه برافو برافو برافو لما تبقى وين ايه خلاص ايه ميزان وين ده النصيب بدنا اذا قالوا يا سلام هل دبع ماشي انت دي ليه حول الصبح وير ويرو ما كده ويرو حول الصبح كمان ما يكري دري وشوف قال الله سلام دبع قال انت سيدي شيخت دقان دق اي شيء وقال انا صلاه جهه الله يودقني يودقني
waayahay idaa mahadsantiin Ee, su-aalo lihaad ee tartanka uu ka imayb waa chemistry mayna isku lee xaafadda salaamey e halo salaamey e
هلو radio warkan salaamey e aan diyaar garoobo su-aalo chemistry-yu mayna nagadaasa su-aali saddexaad oo inaga kiikin lasiin weydiiyo mayna ayaan dhiyaasa su-aalo sidan sheega sumada isku dhiska sulfuric acid mar lamaad sheega sumada isku dhiska sulfuric acid mar saddexaad ee su-aalo kanaga chemistry-yu xaafadda salaamey ee sheega sumada isku dhiska sulfuric acid jawaabtiyaasiin ku fadhin insha allah
tartanka warbaridu ujeelada
halo salaamey ee
هلو radio warkan jawaabta
بسم الله والله ترتميال حافظ السلام ايه سيرزيات يوم المسلم من هنا يبقى ان شاء الله H sub 2 S O sub 4 mar lamaad kanaga
H sub 2 S O sub 4 sax iyo qalad guddiga su-aali lamaad chemistriga haytay oona la weydiiyey tartamayaalka salaamey ee jawaabtii oo ku biyaamay buwato sax ah meenasaas ka helaana lama dhib cod iyo jaakole
ma ma intunti hanuun baa babooday ayaan ugu ma intunti da raamay laba dhagood hal waxaa idinku dhiibaa cabdishakuur sheekh badborow gaariga iskurulaha eryantiisaas ee saare ku qaadala kan kale waa waa shariif axmed kalgow iyo cabdilcasiis karbirow ka qaata dhibalkaa meesha shurba waxurba okay baabuurka ama hiraabta lakula taba le la shagan baaya hokol hoor nasiiso
shiidoogaas maa geliya aadan meerkala haafad shanaha laaka gadiyay lama laakiin iskuulagu ma markuu sheegasha guddoome sii bedelay halkala shidaan baa nasiiso yow ya والملاكي زي عبدالقول في أقبال بارو يشكرها إليه تفورا هاتم اللي بعده هور هور إلو هاتم كبيريو لكن شو waayahay iyada maasanta su-aalo toddobaad ee tartanka uu ka mayb waa su-aal fiisiga saameyn isku leh xaafada salaamey waa daarusalaam e halo daarusalaam e halo radio warta daarusalaam e aan diyaar garooba su-aalii afraad oo dhinaga kiikin la siin weydiiyow warina su-aalii eta su-aal fiisigiisa cufnaan hoorbeeg caadi e cufdeyna eyi labaatan isiyo garaam iyo biyo sabeeyaan uso o e ama iyo o e saddex centimeter oo luguntiyoona markaasa hamaadaan bedka jeeb gudubka ee lugunta maydba waa eber dhibiisan toddobaatan iyo shan centimeter isku weer weydi mugga guud ee cufnaan hoorbeega iyo dhirarka usa halabaha halabahow markii usa sabeeya hoor cufnaantiis hal dhibiisan afar gram bir centimeter cubic mar lamaad yaka naga su-aala maybwa fiisigiis cufnaan hoorbeeg caadi e cufyeyna eyi labaatan isiyad garaam iyo biyi sabeeyaan mayna cufnaanta eyina saddex centimeter oo luguntiyo haasla jeedaan ama hamaadaan bedka jeeb gudubka ee lugunta maybwa eber dhibiisan toddobaatan iyo shan centimeter isku weer weydi mugga guud ee cufnaan hoorbeega iyo dhirarka usa halabahow markii usa sabeeya hoor cufnaantiis hal dhibiisan afar garam bir centimeter cubic mar saddexaad yo su-aalo ka nage xaafadda daarusalaam e cufnaan hoorbeeg caadi eh cufyeyna eyi labaatan iyo siyeed garam iyo biyi sabeeyayaan iyo oo e saddex centimeter oo luguntiyona haasla jeedaan bedka jeeb gudubka ee lugunta walib waa eber dhibiisan toddobaatan iyo shan centimeter iskuweer weydi mugga guud ee cufnaan hoorbeega iyo dhirarka usahalabahow markii usasabeeya hoor cufnaantiis hal dhibiisan afar garam bir centimeter cubic jawaabtidaasiin ku sugaan insha allah halo daarusalaam e
halo radio warta jawaabta
bismillaahi araxmaan iraxiim wana oo e tartamiyaasha daarusalaam ee su-aalataytii jawaabtiye insha allah mayda nagala tago ilaahay erada su-aalataytii jawaabtiye mayda nagala tago
nuguwe banagaday soddon dhibi labaatan shan centimeter cube dheeradan way banagaday tumise dhibi todob centimeter
mar lamaad kanag su-aalo jawaabtiya
petroleum kuway banagaday soddon dhibi labaatan shan centimeter cubic dherarka banaanka geeran way banagaday tumise dhibi todob centimeter
saxiyo qalad guddiga
su-aalii kowa su-aalii koowaad oo fiisiis hayti isla markaasna la warsadahaya tartamyaalka daarusalaam ee jawaabtiyo ku biamay buato sax aan hayna
halo xaafadda salaamay e
halo radio warsan jawaabta
bismillah umoya tartamyaalka xaafada salaanay ee soolasjaabtiyabanskajeedimaynayadaase soddon iyo sagaal dhibic lama centimeter cubic
mar lamaad kanag
soddon iyo sagaal dhibic lama centimeter cubic
waa tahay su-aaliisa ka faa'iidaysilan hordhigi tartamyaalka salaamay ee jawaabtiyo ku biamay buato sax aan hayna
horanta hayay adigaan dadka hagaag
hata ka hormada roobku way beti kaale biihi ma sabeeyey saasay ma dadadka dhan biisabe adila idin mee maya un ida bii badana koy bedkii dhan maynaga bii saasay ma saasay ma tuwa saasay adisha dadko luguntiyo dheereede una luguntaan mala dheereyne tagna lugun gaabanadi maaragaasiga haye si aan ku biiraya markan waa lugun gaabo majarno bedkii madi bii sabeey maydu weerayay baaf yaa lama dhimda ku badi halgan lama dhimda ku yiri yaa kala saaray wal jiiday aduun oo micnaaga gaabiya ku dhigtaa miya duum baaf ah
jaakula warkaaska madaxa saarnay barinaway
jaakula warkaaskii dareere aniga guddigaa kambani imiga dhiga ha kambani imiga dhigi adiga ogaa kalkaas angayti gabakalaas ayno Ah, okay.
kambani imiga dhigi waayahay iyada mahadsanta jawaabta midbaa ku wareejiyey xuseen cabdaani eedayadan waasanta cabdulaahi nuur aadan jecelo marba haddii su-aali jawaabtiya ka sugayaan lamada tartamayaal haddaba su-aalaas jawaabtiya may banagdaase mugo guud ee cufnaan horbeega mayb waa soddon dhibic labaatan iyo shan centimeter cubic mugo hoorka use baraxoona mayb waa labaatan centimeter cubic su-aalaas jawaabtiya mayba hadhowaysay dhiibna ku sheegtay tartamayaalka daarusalaam ee oyo sheegeen mugo guud cufnaan horbeega mayb waa soddon dhibic labaatan iyo shan centimeter cubic mugo hor hoorka use baraxoona mayb waa labaatan centimeter cubic meeriyo ka sheegaan tumi saddex dhibic todoba centimeter cubic saasa ku qaldantay jawaabta
waayahay dadaaleen ee, xaafadda daarusalaam ee, laakiin su-aalo sax ee jawaabtiye ma dhamaystirna iyada amaasiniin xuseenna su-aalaha siyeedaad ee tartanka owka waana nagadaasa su-aalii afraad ee la weydiiyo tartamayaasha xaafadda daarisa ee salaamey ee mayba markaas iyo m b s ee sidatan intaan su-aalo aan idin weerina ama su-aalo aan idin sheegna aan weerada xaafadda salaamey ee halo salaamey ee
Hello, Radio Warsan.
salaamey ee diyaar garoobo su-aalan mayba waa su-aal fiisigiisa mayna iyo nagadaasa su-aali siyeedaad duniga sii kegna su-aali afraad siin ee danab la dhiki badad yahoog danab usaleyi maybwa eber dhigisin eber siyeed niyuton yaka abaaranyi haddii danabka useeyi lama micro calvin meegaaw itaalka badada danabka mar lamaadee su-aalo kanagee xaafadda salaamey ee danab la dhiki badad e yahoog yay danab lihaad yaymayb waa eber dhibiisan eber siyeed newton mayna ka abaarinyaa haddii danabka useeyi lama micro calvin haddaba meegaaw itaalka badadka ama badada danabka mar saddexaadee su-aalo ka naga xaafadda salaamey fiisigisu danab la dhiki badad yahoog danabka useleeyi mayb waa ama lixaad yaymayb waa eber dhibiisan eber siyeed newton mayna ka abaarinyaa haddii danabka la dhika ama haddii danabka uu si'eeyi lama micro calvin meegaaw itaalka badada danabka jawaabteysiin ku sugaana insha allah
buugga tartanka barjaalkood hoowalbarti hojeelgaalkood halo salaamey ee
Hello, Radio Warsan.
jawaabta Bismillah. Mamaya tartamayaal xaafad salaamay ee su'aal jawaabteen ee nagadaase four times ten power four newton per coulomb
mar lamaadka naga
afar laka dhowey tuman kadibaaran afar newton per coulomb sax iyo qalad gujiga
su-aali fisigis ka haytay islamarkaasna ah su-aali lamaad oo la weydiy tartamayaalka salaamay ee jawaabtiyo ku biyameebwa too sax aan hayna
waayahaya ee, salaamey ee mar lamaad mabasin ku codsadaa mar saddexaad su-aalo jawaabtiya ka naga
Bismillah. Kunoe tartamayaasha xaafadda salaamay su'aal jawaabtii haddii la samayn maybwa eber dawiisan eber afar daka dhowr iyo toban daka jibbaani minus six newton per meter
mar kale ka naga
eber dawiisan eber afar daka dhowr iyo toban daka jibbaani minus six newton per meter waayahaya sax iyo qalad gudiga
su-aali lamaad oo haytay su-aal fiisigiisa islamarkaas la weydiy tartamayaalka salaamay ee jawaabtiyo ku biyameebwa too sax aan hayna
halo daarusalaam ee
Hello, Radio Warsan.
jawaabta
Bismillah. Su'aal jawaabtii iska deynay banagaraase eber dhibi eber afar laka dhowr iyo toban ka jibbaani li- newton per coulomb ama afar laka dhowr iyo toban ka jibbaani power four newton per coulomb lamada bas faqaad
sax iyo qalad guddiga
cabdulaahi xaafadda daarusalaam halbeegeen iyose saxan ka dhawaaqan iyo ku codsadaan mar lama daarusalaam haye
newton barculus
waa tahay su-aalii ka faa'iidaysiga haalan hordhigi tartamayaalka xaafadda daarusalaam ee jawaabtiyo ku biyamayd wato saxan hayna
mar haddii lamada xaafidood iyo gorod waayang midbaa ku wareejiyey xuseen iyo jawaabta
su-aaliha harar martii lamada xaafidood waana gorod waayan jawaabtiyo mayb waa afar laka dhow iyo toban lakaji baari afar newton ber kelvin meelyo kulam leyn tum afar lakaji afar laka dhow iyo toban lakaji baari afar newton ber kelvin
waayahaya xuseeneeda mahadsanyiin meele iyo barkulanka tilmaameen mayb waa barkalvin eeda mahadsanyiin xaafado dadaaleen balse intaas halbeeg ayaa ku qaldanhaytay mahadsanyiin dadaaleen su-aalo yaa hoogaa hakiyaana may baa laha jiray waktigii dhextaalka ee lamadii su-aalood una xaafado weydii jarnay ama dhegeystayaasha una weydii jarnay lamada xaafadood may baa ku codsaday qadka inay diyaarinka sii haadaan gadira una xaafado dhegeystayaashanu la xiriiro una dhextaal sii doona su-aalo koowaad iyo xuseen cadaani waktiga oo sii dareera xuseen ayaa su-aalo koowaad cabdullaahi eedan mahadsanta dhegeystayaalka maan sheegane isku dayadii iyo jawaabasha ini keliya fursad dhanseow su-aalo koowaad ilaa iyo shan dhegeyste wali shantaas kumudsan hooba jawaabta si saxan sheego waan ku gudubaan un oo waktiga ilaaliyaan aawadiye su-aalo koowaad tartamyaalka cafwan su-aalo koowaad oo dadweynaha lagu fado oo ka miban gadaasa sheeg xilligii la aas-aasay machadka barashada caafimaadka ee baydhabo adoo ka sheegaasa taariikhaan iyo jaarka la furay dhegeysta meelkoo faday sheeg xilligii la aasaasay machadka tababarka caafimaadka ee baydhabo adoo ka sheegaasa taariikhda iyo jaarka la aas-aasay
waayahay su-aalahaas hadii yaa kor saaran qadka teleefonka dhegeystaha kuwaad halo asalaamu calaykum raadiga isku gaabi dhegeystayaasha miba ku codsadee jaaniska kenya ku faa'iidaysadeen raadiga isku gaabiyaan halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام magaaga iyo deegaanka
حسين حسن ما قد كان قليل xuseen xasan maxamed deegaanka gadiila xuseen oo raadiga isku gaabi hadhawaaw jawaabta
ما يقول لما كنت فيه ولا مز aye
اه
jawaabta dhamaystiray walakoo dhiman eeda mahadsanyi dhegeystahaas dhimaystirna jawaabta laakiin dhegeystaha iska dayi dhegeystaha kale ee qadka telefonka halo asalaamu calaykum وعليكم السلام magaaga iyo deegaanka
هذا دوك راح أدخل maxmed hadhawaa fursaad saalan kuldarar barnaamijka كفاية jawaabta
طيب ما- لا- لا- لما كنت فيه توقف haye
يلا هذا هذا
eeda mahadsanta maxamed balse isuna maxamed ma dhamaystirna su-aala haddii markale la siin kanaga dhegeystayaal su-aalo la dareera xuseen markale haddii aad anfududaato dhegeystayaasha maadaama su-aalan janis iyo unhaysan saddex dhegeysta maadaama lama ku horeysiyo bahan eeda mahadsanta cabdullaahi jeceelow dhegeyste mayba sheegase xilligii la aasaasay baydhaba medical institute taariikhda ada oo ka sheegasa jaarka iyo sanadka la aas-aasay
jeerka ama maalintii iskuulkaas la furi iyo weliba sanada yaa la kuwafade su-aalanayn dhamaystir jawaabtihi haddii aad hayta halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة magaaga iyo deegaanka
هذا مالي
aadan deegaankew
جيران قابرة haabare haye hadhawaa u jawaabta
لما كنت فيه haye
اه
waayahay aadan mahadsanta dhegeystaha kale ee qadka teleefonka ka jara iyo isuna jaanis siya isa fikrigay unku dhiibada barnaamijka iyo weliba jawaabta haddii isa haynaysi halo asalaamu calaykum halo dhegeystaha qadka teleefonka kugohay dhegeystahan dambooye ee su-aalo koowaad una kahiraana yaa siya nasiibgay iyo jawaabta halo asalaamu calaykum raadiga isku gaabi saaxiib magaaga iyo deegaanka raadiga isku gaabi
beendabiin raadiga isku gaabin magaaga mar labaad ninka nag
maxamed axmed karo beendabiin maxamed hayey jawaabta
maxaa ku shanta
waayahay maxamed eed amaasniye isku day yaa soo bilaakin mahelna su-aalo koowaad meelii aan ku gudube jawaabta yaa markaas xuseen ku sugaana unoo iska dara doona jawaabo su-aalo lamaad xuseen hayateeda gudubta cabdulaahiyow dhegeystayaal meel ku faday sheeg shanta nool oo rahin bahan marna duraabta korshaan ka dareereen dhegeysta meel ku faday sheeg shanta nool oo rahin han marna duraabta korshaan ka dareereen mase dhulka korshay ka dareereen waayahay dhegeystaha koowaad su-aalo lamaad jawaabta noosiyo iyo fiiriya fikirja iyo weliba jawaabta haddii isahaaya wadaaga halo asalaamu calaykum hadka telefonka ugu wey dhegeystahaas dhegeystaha kale aan gudiga halo asalaamu calaykum Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.
magaaga iyo deegaanka
Cabdullaahi Maali, deegaankaadii.
cabdulaahi hadhawaaw reer dhadiile barnaamijka eedaan kiiriyin dare ma hayna haye jawaabta
Maartiga Banganak.
su-aal la jawaabtiye
Su'aali jawaabtee. Maxay jira maxay?
idaa maadsanta barnaamijka la dareera sa su-aali san dhugunsataan dhegeystayaasha mayd waayo oo su-aali aan dhugunsan iyo qadka telefonka galahayaan taasna nabaga ku dhumaatay janis kiijo halo asalaamu calaykum
Waalaikum salaam warahmatullahi.
magaaga iyo deegaanka
Waa leedan waadan.
deegaankew
Deegaanka Talami.
salaami waayahay dhegeystaha kale qadka telefonka ka jaraya sunan gudube su-aal la jawaabtay haddii usahayna siiyo halo asalaamu calaykum
Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.
walaal raadiga isku gaabin magaaga iyo deegaanka
Magaalada Burka.
guraka raadiga isku gaabin magaaga
Maxamed Ali.
maxamed haye jawaabta
Jawaabta mayd waa. Walaal Umar.
maxamed kanag
Walaal Umar.
haye waayahay eeda amaasi maxamed bilaawi laakiin ma dhamaystirna dhegeystaha kale ee qadka telefonka ka jariya siiye halo asalaamu calaykum halo raadiga isku gaabin magaaga iyo deegaanka
asaasiyo deegaanka wajadi buuli jadiid magaaga kanag
asaasiyo deegaanka wajadi
khadaafi miya
haa magaaga magaaga
asaaga deegaanka deegaanka wajadi isaaq isgow miya haa haye waayahay isaaq jawaabta deegaanka
ma hadsanta dhegeystaha kale iyo janisiye waktiga oo na sii haya dhegeystahan dambooyi iyo weliba nagada dhegeystahan oo jawaabta una markaasi ku sugaana halo asalaamu calaykum
waalaikum salaam magaaga iyo deegaanka
ubey abdiraxmaan deegaankadii ibraahim hadhabaw bal jawaabta
saydeg jawaabta
olinaumuudii
waayahay eeda mahadsanyi dhegeystahaas yaan dambooyi dhinaga iyo weliba su-aali lamaad xuseen yaa ka wareejiye lamada su-aalood ee dhegeystayaasha una weydini oo uu ka nasiiban weel laga waayan jawaabo in iyo lama kumid ee dhegeystayaashaasi una siiyaan xuseen ay jawaab manadaas cabdulaahiyow dhegeystayaalka isku day fara badan iyo suugayan waana ka mahadsanyiin haddii aanan guda gaala su-aali koowaad oo hayti sheeg xilliga ilaahaasi baydhabo medical institute taariikhda adoo ka sheegasa iyo maalinta la aas-aasay haddaba dhegeystayaal meb aan sheegay su-aala jawaabtee meb waa waa machadka keliya caafimaad usakabahow kayaal magaalada baydhabo waana meba la aasaasay maalin isniin ee taariikhda ka beeganayti kama isa diida bililihaad lamada kun kama iyo lamada dhegeysti hadhow waayo sanadka sheegi inkasta usa maalintii iyo jaarka us inshaad billo usa ku tabi dhegeystaas eedaa mahadsanyi b m i mise baydhaba medical institute waa machadka keliya caafimaadka shabahow oona laka aas-aasay baydhabo maalin isniin ah taarikh markii hayta tumisada bilisadaha bililihaad lamada kun sameeye lamada su-aalo kood meelaan ku baxee su-aalo lamaad oo haytay sheeg dhegeyste shanta noola oo rahin bahan marna turaabta korshe ka dareereen dhageystayaalka qaar iyadaana iska dayayen waana jawaabtiyoo diyaayeen mayba haytay too saax ah walow iyo laakiin aan dhamaystirna haddaba su-aalaas jawaabtay oo dhammaatiramay waa waa nebi aadam calayhi salaam iyo kow ah intii ilaahay uumi oo rahinaha marna turaabta korshan ka daratay may lamaayay awoy haawa may saddexaayay hali nabiyullaahi saalax calayhi salaam may afaraayay uli nabiyullaahi muusa calayhi salaam oo dhegaystayaalka sheegayan tan shanaad mayb waa wankii nebi ibraahim calayhi salaam jawaabtaadi marnabaadan kana dhegaystayaalka mayb waa shanta noole oo rahinhan marna turaabta korshe mise dhul korshay ka socdaan may bah shalhaaya shalhaayana cabdullaahiyo nabiyullaahi aad- aadam calayhi salaam awoodaana awooy haawa lambar sedemeed waa hali nabiyullaahi saalax calayhi salaam lambar afar meeb waa uli nebi muuse calayhi salaam oo abeesada nagati markiisa fircoonle loo laytumaayey tan shanaad inka damboyta meeb waa wankii nebi ibraahim calayhi salaam dhegeystayaalka eedaa mahadsanyihin waayahay xasan adina mahadsantaa ee su-aaloogii tartankii yaa kasii dareere bilo barakaysan ee ramadaan iyo tartan aqooneedkii hamiin walba una xaafado tartansaani iyo dhegeystayaal hamiinkii labaatan iyo shanaad una si toosan kuwadna idaacadda warsan dhegeystayaasha markii aan kukoya mayba markaas aan weerayay lamada xaafadood horsantii iyo waqadka ka jiraan halo daar salaam e
Hello, Radio Warsan.
halo salaamey e
halo radio warsan eeda mahadsantiin lamada xaafadood sida markaasi oo ka juhdi ingeliyahayaan in tartankan iyo ku mir dhaliyaan ama iyo ku guul ku deeraan seen rajeeya insha allah in isan guul ku deertaan lamadiinba dhextaal kureed mayd baa gudagalaya su-aalo su-aala mayd waa su-aal xisaabe mayna isku le xaafadda daarusalaam ee dhextaal kureedna su-aalan diyaargarowtay waayahay tartan qoneedka bilo barakaysan ee ramadaan yaa dhugun sidii aan ku gudi jirnaa waliba tartamahaya oo ka daarusalaam ee iyo xaafadda salaamey ee maxamed salaad iyo xuseen cadaan iyo barnaamijka oo la dhiib gaadahayaan garab walaalna markaas nima talahayaan guddiga garab walaal barnaamijka taabageliyahay waliba mahad nagaane shirkadda isgaarsiinta ee hormuud oo muddada taleefonka sahwada ka jira lamada xaafadoodna iyo sabaarleen ahaan ama sitoosa iyo kawada jaraan iyo neefadoda ay hayaan cali kuranto iyo abuwaanjaakole yaa iyona mahad isku leh iyo saas oo kale jaamacadda koonfurta soomaaliya oo iyana anteegan in markaas iyo hamiin walba su-aalahan diyaarada tartamayaasha tartamaayeen waktidana iyo markaas khadka taleefonka si toos aan ka jiraan su-aalo jawaabo la kubiyowna si toos markaas iyo na taleefanba su-aalo xisaabta ee tuman iyo koowaad waa su-aalo sagaalaad ee tartanka oo kuwaan nagadaasha su-aal xisaab ee marba isku leh daarusalaam ee halo daarusalaam ee halo daarusalaam ee Hello, Radio Warsan.
daarusalaam een diyaar garooba su-aalo sagaalaad ee tartanka uu ka mayna nagadaasha su-aalii shanaad ee isnisin weydiiyo xisaabo mayna nagadaasha su-aalo sidatan meega siyaabood yaa lansafra waa meega siyaabood yaa lansafra kora shan buug oo shal bedelan taas weliba iyo ku dhikantaa tirada raba qaadka waa rabaqaadka shan buug oo la qaadada markiiba shan buug ama shan mar lamaad iyo ka naga su-aalla xisaabo meega siyaabood yaa lansafo kora shan buug oo shal bedelan taas weliba iyo ku dhikantaa tirada rabaqaadka shan buug oo la qaadada markiiba shan mar saddexaad iyo ka naga su-aalla xisaabo xaafida salaamey waa daarusalaam ee meega ama meega siyaabood yaa lansafo kora shan buug oo shal bedelan taas weliba iyo ku dhikantaa tirada rabagaadka shan buug oo la qaadada markiiba shan jawaabtiyaasiin ku fadhiyana insha allah halo daarusalaam ee
Hello, Radio Warsan.
jawaabta
Bismillah. Samaha tartamayaasha Daarusalaam su'aalahaasi jawaabtay adduun iska dayn may bana gadaasa insha Allah boqol iyo labaatan qaab.
mar lamaadka naga
Marlama tartana kananga tartamayaasha Daarusalaam boqol iyo labaatan qaab.
sax iyo qalad guddiga su-aali kood oo ah su-aal xisaabeed islamarkaasna la warsaday dhaxtaalka dib markii la askanagadi tartamyaalka xaafada daarusalaam ee joortiyo ku biamay buwato sax eh meeshaas ka helanad lama dhibcood iyo cali koronto
kood kood jaakol hadee adin hadee ana koodo dhirifaa dhirifka isku dhaaf
walaalka war heli leeyda waa ka warheli lay adna macnaha walaalka warheli lay inis colo xumaysay kursigada tartiiban ka fadhow cidkoy laga doonay daarusalaam ee lama dhibcood waweyn ee culees ee aniba qaado waaysan jaakol dhibidigasa qabay yasin wada iyo lagobeedwa ganganganka dhiib mudamidaari gangan weyn dhibow lama dhibcood uwiin ee sii wada dhibcdo koowaad basiintiye ka saasana maa basiin wareeriyow suuqi aweelemeyn dhiba suuqi hola xoolaa horte markhaati ku asmaa aye iyada ku qaadada maadaama abwaanjaako la gorobay awoodee ku qaadada ee in lagusuu beeray dhibcda lamaad aysiinku dhiiba ka saasana awoogaana awoodaana ninkii lidinhaayey lidahaayey awoogaana abaan muxsin qaasin qaalib jaakole
waayahay mahadsanida cali koronta su-aalo tumanaad ee tartanka ukume baskulee salaamey e merenalaasa su-aalii shanaad ee dhimeykeydu xisaabo halo salaamey e
halo radio warfan salaamey diyaar garoobo su-aalii tumanaad waa nagadaasa su-aalii shanaad dhimeykeykin ee xisaabo maynan dhiyaasa sirartan hastaar tirada siyaabo waa ama siyaalaha afar qof iyo ingafadheeda koraan likursa mar lamaad yata naga su-aalo xisaabo hastaar tirada gaababka ama siyaabo afar qof iyo inkafadheeda koraan likursa mar saddexaad yaka naga xaafida salaamey ee su-aalo xisaabo hastaar tirada siyaabo afar qof iyo inkafadheeda koraan likursa jawaabtiyaasiin ku sugaan insha allah
buugga tartanka hojeelada halkood howarbarsi hojeelada halkood
halo salaamey e
halo radio warfan jawaabta
la ma tartamyaal saxaafada salaami ee saala jaarti ogun ku beenimina raasna insha allah laba dhab
mar lamaadka naga
haddiinu kana nimayba nagadaasa labaatan iyo afar dhab
sax iyo qalad guddiga
su-aalii lamaad oo hayti su-aal xisaabe islamarkaas la weydiiyey tartamayaalka xaafada salaamey ee jawaabtiyo ku biamay buwato sax aan hayna halo daarusalaam e
halo radio warfan jawaabta
bismillah su-aalasaydii jawaabtii haddiina iska deyna insha allah mayba nagadaasa ilaahay rob waana una rajayana intii naga dadkaa boqol iyo dhiidankaa
mar lamaadka naga
marka inka damboodi tartamayaasha daarusalaam hadii oo kanagan mayba hambatay waana nagada doontay rajayaana saddex boqol i liidan qaab
sax iyo qalad guddiga su-aali xisaabtaha hareer marti tartamyaalka salaamey ee oo ka faa'iidaysayaan hadda an hortaala daarusalaam ee jawaabtiyo ku biamay buwato sax eh mayna saas ka helaana hal dhibcood iyo cali koronto koronto
may jidmidare tartiibada ana jaakol sareeb walhoodhekay sheegay sareebana kursi akii laga doonay tartiib fadhow
jacob aan ka fadhiya lahaysishan Aad kursi fadhiya.
oo ani aad iyo aad koronti iyo eh, xuseen afar boqol ina shantan litan kursi nin iibib aan ka fadhiya lahayn Mm. aad lamila bati haye kan kareedama haye kan kareedama kan kareedama beesbuga Eh, madan lami lama usan ka fadhiyatan afar moodi anin lama waan dhikada liyu kan kale may ka fadhiyada madan
bataayo biryaan
bukala saaray ukamdaray
hele hele hili hiliya ada aniba kofayn ana lamna koodi kasii fadhi kooni gaada fadhi afar anu fadhiya fadhi waayahay hal dhibac wiiga siinwada halka dhibac waliba tiinku dhiibay abwaan jaakol in ilaysatay imanka la keensogo waliba weelasaana halka dhibac allahuma wafiqna hal dhibac naftajaba waliba siin jeeyey oo siinka dhiibey oo waana siin qaaday halka dhibac naftiis galanta siin ku saaray agaasimaha idaacadda hilaal sheekh sheekh markab ku qaada waayahay iyada amaasantaa waxaan koranta su-aala ee, toban iyo koowaad meel baa isku le tartamayaasha xaafada daarisalaam ee taariikhu halo daarisalaam ee
oo radio warsan daarisalaam in diyaar garoobo su-aalan taariikhu mani amdiyaasa sanadkan sheeg shantii golaha sare ee kacaanka magaajo mar lamaad sheeg shantii golaha sare ee kacaanka magaajo mar saddexaad xaafadda daarisalaam ee taariikhu su-aalo sheega shantii golaha sare ee kacaanka magaajo jawaabteesin ku sugan insha allah
buugga tartanka malfagaayo howal barti bajeelagaalkood howal barti bajeelagaalkood howal barti bajeelagaalkood
halo daarisalaam ee
halo radio warsan jawaabta
bismillaah su-aalaas jawaabtay diska deenway baneraasay kow maxamed siyaad bare maxamed cali samakar xuseen kulmiye afrax ismaaciil ali abubakar axmed sulaymaan daxle
mar lamaad ka naga
maxamed siyaad bare maxamed cali samatar xuseen kulmiye afrax ismaaciil cali abubakar axmed sulaymaan dafle
waayahaya jawaabta intii aan ansiina mayba ku codsaday xaafadda daarisalaam mar lamaad in su-aal la jawaabtay iyo ka nagaan mar saddexaad ka naga su-aal la jawaabtay xaafadda daarisalaam ee su-aalaas jawaabtay marsidaas qobka nagna insha allah way banagaase maxamed siyaad bare maxamed cali samatar xuseen kulmiye afrax ismaaciil cali abubakar axmed sulaymaan dafle
waayahay saxyo qalad guddiga
وصحي سؤال لي تمي كوت سؤال تاريخ اسلام كسورسي تستميال كدار السلام ايه جوابتي كوبيا ما يبوتو صح ان هاينا halo salaamey ee
halo radio warsan salaamey ee raadiya isinku baalsidan raadiga isku gaabiyey jawaabta
bismillah wamaa tartamaal xaafid salaami ee su-aalaas jawaabtay mayna yadaase maxamed siyaad bare xuseen kulmiye afrax ismaaciil cali abubakar maxamed cali samatar axmed sulaymaan cabdallah
mar lamaad ka nag
محمد سياد برة حسين كومية أفرح إسماعيل علي أبو بكر محمد علي سمطر أحمد سليمان عبد الله
saxyo qalad guddiga وصحي سؤال لك فإذا لها هرلك تستميال كسلامي ايه جوابتي كوبيا ما يبوتو صح ان هاينا
jaakor haye jaakor haye jawaabta jawaabtay wiya waana hilmaamayoona mudoosii kordha wiyaa xaafadood lamada xaafadood gaar ahaan xaafadii koowaad ee su-aale xaggan la hayti ee jawaabta hal maga yaa dhaladeen oo lankaliya qoran balse magaagas iyo sheegeen iyo meelanka jarna ad haddii magaagas dhamaystir magaala wiyaa hilmaamay aniga wiyaa aniga naamkeed bare iyo maxaan ay samatar iyo iyo xusnay kulmi afraxaam kulmi afraxaayo hilmaamay waraa waraa madeeraayo
haye xuseen haye وصحي سؤالي لما رح أخذ إيو أبوان جاكولة هحرر مختي أو يو كسوان جوابتي ميبوا كو محمد سياد برع لما محمد علي سمتر سدح حسين كرمية أفرح أفر أحمد محمود فرح شن أحمد سليمان دفلة ميليو كشيغان ترتميالك إسماعيل ميبوا أحمد محمود فرح مرلما جوابتا بكنا ميبوا محمد سياد بركو محمد علي سمتر لو حسين كرمي أفرح سده أحمد محمود فارح أفر أحمد سليمان دفلة شن انت سهاين قولها سرائك عنك تولد الصومالية waayahaya ismaaciil makajara meele ismaaciil isin sheegteen maybaa afaraayaya axmed maxamuud faarax ciidaa mahadsantiin haddaba ayaan xaafado gaar ahaan xaafada daarusalaam oo su-aalaha kan lahay tii jawaabtiye may baan ku dhimanaytay magaagaas iyo magaaga kale ka qaladeen mahadsanyiin saasaa ka dhamaystir waayeen su-aalaha jawaabtana ku gubi daarsa su-aala toban iyo lamaad mayd baa isku lee tartamyaalka xaafada salaamey e waana taariikhu halo salaamey e
halo baby warsan salaamey aan diyaar garoobo su-aalo mid waa su-aal taariikh eh mayna lisiin ku fadeeyay jawaabta su-aalo midba ayaan dhiyaasa sadatan waliba sheegataana sanadkii bili is iscazili madaweynigii hore ee dowladdii kumeeldiirka ahay ti ilaahay naxariistaa cabdullaahi yuusuf axmed marlamaad yaasinka nage mayba sheegataana sanadkii iyo bili use iscazili madaweynigii dowladdii kumeelge kumeeldiirka ahay ti ilaahay naxariistaa cabdullaahi yuusuf axmed mar saddexaad mayba sheegataana sanadkii iyo bili use iscazili madaweynihii dowladda dowladdii kumeeldeerka hayti ilaahay naxariistaa cabdullaahi yuusuf axmed jawaabta yaasiin ku sugan insha allah
tartanka berkaabee dagaalkood howarbarti wajee dagaalkood
halo salaamey e
halo baby warsan jawaabta
mooyo tartamyaalka xaafada saraaney ee taariikhdeasho muslim meenagadaase labaati sagaalkii december lamada siyeedki
mar lamaadka naga
labaati sagaalkii december lamada kun siyeedki
sax iyo qalad guddiga
su-aali lamaad oo haysay su-aal taariikha la warsay tartamyaalka salaamay ee jawaabtiyo ku biamay buwato sax ah mayna saas ka helaana lama dhibcood iyo jaan kule
okay salaamay ee lama dhibood ah horta toway baa sheegi dhibay guddoomiyaha salaamay cabdiraxmaan faray asbuuka qaadaakan ko tankale way baa sheegi dhibaya saatigoo layho aga kontorate sulub istasiile tiriya isufeeriyaate susoobate kiisharayhaan intolayanaase waa bil of taylor taylor taylor taylor okay bata dhibacdaasha qaadinaysaan halooladood
waayahay su-aalo tuman iyo saddexaad ee tartanka oo ka juqraafiyo mayna iskule tartamyaalka xaafadda daarusalaam e halo daarusalaam e
halo radio warsan daarusalaam ayaan diyaar garoobo su-aalla mayd waa su-aal juqraafi ah su-aal tun iyo saddexaad ee tartanka ogu mayna iyo ambiyaasa sidatan sheega webiga tasfaa ama tasfo tasfo wadanka usmarow siinka nooga yar halahaada su-aalla marka koowaad sheega webiga tasaafo wadanka usmarow mar lamaad ee su-aalla ka naga juqraafiyo xaafadda daarusalaam ee sheega webiga tasaafo wadanka usmarow mar saddexaad iyo kanaga xaafadda daarusalaam ee su-aalo juqraafiyu sheega wad sheega webiga tasaafo wadanka usmarow jawaabtiisin ku fidhina insha allah
tartanka dagaalkood howarbarti wajee dagaalkood halo daarusalaam ee
halo radio warsan jawaabta
bismillahi araxmaani araxiim una oo eh tartamayaasha daarusalaam walasaytii jawaabtay insha allah daarusalaam markii waa ku shuureen may nagadaata insha allah waan unakahameyna antiya nagata jamaica
mar lamaadka naga
halo radio warsan jawaabta mar lamaadka nag salaame daarusalaam ee
marka radiona kanan insha allah may nagadaata ha jamaica
sax iyo qalad guddiga
su-aali tumiyi saddexaad isla markaasna ah su-aali koowaad iniga daarusalaam ee juqraafi hayti oo la warsaday jawaabtoo ku biamay bato sax aan hayna halo salaamey ee halo baby warsan jawaabta
bismillah umaya tartamyaalka xaafid kalaani ee taariikhdeashoobana sideed meenagadaase kenya
mar lamaadka naga mar lamaadka nag salaamey
taariikhdeashoobana kanagna meenagadaase kenya sax iyo qalad guddiga
waa tahay su-aalii juqraafiga hayti oo ha hareer martay tartamayaalka daarusalaam aasi ka faa'iidaysiyaadaan hordhigkii tartamayaalka salaamay ee jawaabtiyo kubiyaamay buwaato sax ah meeshaas ka heleen hal dhibcood
اوكي اوكي سلمي وهدرون اشي قريبي وشريف كرامة يا بي ار اه الورا هدرون ثقته وشريف شل- آه، شريف قرية شريف كرامة بي ار اه ايه كرامة كرامة يا اوكي durba koday wada ishmaayta ilmigu Yeah.
wada shibaayta wadoya ba kofay waayahay su-aalan damboyta ee tartanka uu kuma ba isku leh xaafadda salaamey ee mayna su-aaliyata su-aal juqraafi ee halo salaamey ee
halo reediyo warfan salaamey indiyaar gudooga su-aaliyin damboyta tartanka uu kuma ba juqraafi mayna yaan dhiyaashasadatan sheega webiga sobaad wadanka usaakiyaala marlamaad yaka nagee su-aala juqraafiyu mayba sheega sana webiga sobaad wadanka usakiyaala mar lamaad waa mar saddexaad yaka naga su-aala juqraafiyu xaafadda salaamey ee mayba sheegasaana webiga soo baas wadanka usukiyaala jawaabteesiin ku sugan insha allah
tartanka berka ku gal howar barti wajeelgaal
halo halo salaamey ee
halo reediyo warfan jawaabta
midlah umaya tartamyaad xaafada salaamay ee su-aalas jawaabtoogan isbeeni mayna gadaase dabantow ama koonfurta suudaan
mar lamaadka naga
awd suudaan ama koonfurta suudaan sax iyo qalad guddiga waa tahay su-aalii inka damboytay tartanka oo ka oo dhex martay eh, oo la weydiiyey ero cafwan xaafadda tartamayaalka salaamay ee jawaabtiyo ku biyaamay waa toosax
ya tigeejeel maliya laga adaarsana saana naydayd
isreebaasada
barnaajor adii kursigaad anta
aw meeshaas ka helaana lama dhibcood iyo jaakole laba dhibcood salamay laba kabar aduubtaa yahay gebgebtaana adreka daadyahay magala heedkaa jari hanuunka baba baba xubooda oo gerbedo inaanay oo shaafida gesaan ibu aada dheegsiya salamay ay si ahayd hankii falaa in isku dhiibeen lijaaso ku haysa maya way markinagay saaxiibkay xaji axmed saciid oo loo yaqaana hambalyo shurba wa xurba oo ku gado guuritooya agteeda xurbada xaji axmed saciid hambalyo okay tan kalena waa bil of taylor abwaanka weyn ama sarfuryaha weyn macallinka bil of taylor kilo sabca ayaad ka qaadinaysaan dhibacda kale okay
jacob waayo haya hayay koranta jacob waa dumarkii ilaahay ku dhufanyo su-aalo kuwarsan falaay
diinkaasa isha haddii su-aal kuwarsan lahay hasado dhiga fur miidhana idhaatay inkanag mato kale indhatay su-aalaasii koytay waan adinka haysa jacob ado oo tumin isiyeed bar halugaayasi waana baahanaytay yamay koo horkooyay geed geed weyn eh hoostis weliba ka gallay jidkunka barin geedka hoostis fadhow weliba aragtay liliyeson maalamood walanqaan
mar lamaad ma fadaya su-aalo koo dhagala geedka koo horkooyay geed dareerey geedka miilakiyaale geedka miilakiyaale weliba aragtay geed miilkiyaale waan walaayarkoo dheer weliba qalbiga sheenay geedkin koy walaayar hoos fadhow marka weliba sheegase geedka hoostiisa weliba ka aragtay libeeshan maalmood walanqaagna hataba sheeg kaynaanka roorka kaynaanka roorka meegadee kaynaanka roorka meegadere
adagay waan ku sheegaynaa shan maalmood intiis wada aagnamayku dargiina daboobka aysa faraha dheriga meejifayamayku shan maalmood aagna waa fasiray saaliin gool anni sheeko oo kaa kii sheege isidab baa kii sheege jogoo iyo jogto isqabaan dad ama xeen isku sii toddobaatan ama iyo si amaa jiraan si aniis baa fadhiyaan middan jog hiil baa sheekadoo hay weereyha walaalay bay baa koo shiday muddo aan gabrooyin yarkii aykiis aan handhoo aan dararahaw ad war dareenge iyo war ka garaanayee may ku yaabo ert may ku yaaba ha eeyo bakati eeyo baabuurtikada dabar hooraan maan weli karaan kut jawaabtigaas yiri
eeyobe eeyo bakati baabuurtikada dabar hooraan kut maan wada koraan maan weli karaan جواب عاشق جواب عاشق جو مرتعو وان دبوري يا هاي
من بيانه وي بوا لما يتدور اسقلهم هاوريا شو شكلو هايوش اتبع فجان خبرتي اما دين انتو سي قرف وسي فدايا وهريه أريد وراي وراك وشير هيو متى أنا كي قبرو يركع أن إذا أنا كي سأنزلات يو هذا وراي ورا درعنا يو مسيح يو تسيو تسيو هذا درع ما تسيو آه آه ما يكون يعبر dawlada kulata أبدا ها أبدا ما يكون يعبر ما يو إذا لو كنت بابرتك قدام الروران ما نقول كرامك هذا ما له روح لكن ما هي جبريل بقول لك تراس هو xikmad ijaarta macnaha iyada maasantiin dhextaal gureed baa hajeeyaya in una markaas ee, ee, gudgala natiijadii tartankii uu ka dhamaray lamada xaafadood waayahaya dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ayaanu dhegeysanaytaan barnaamijka tartan aqooneedka ee shabakada warbaahinta warsan ayaa weli ku guda jirnaa dhegeystayaal qiiboogii dambe ee barnaamijkaasi jirnay natiijada uu ka tartankiisa ka dhammaaday iyo weliba guddiga iyo ka wareejiye maxamed salaad
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إيه، إلهي مهده من قلقل ترتنك سخير سيني قلقل وريق سدحات هميقي قدام بيتيك على يوك اه يوك ميبا ترتن عين حافظ شلال سلامي اه إدار سلام اه حافظ كتن ميبا الورطة ايسي حق وريق عادي يعني هاكي تدو سؤال كمده تدو سؤال إيه هو بأنكم مري حافظ دار السلام إيه ميبا الورطة دي تدو سؤال تدو سؤال الورطة دي ميبا كي جوابتي saddex su-aal ku mid eh mayba faa'iida ahaan halay hal su-aal oo ha haleelo markii xaafadda salaamay ee daarusalaam dhibco guud iyo lafoyti mayba waa toddoba dhibcood saas oo kale salaami ee iyana mayba la warsaday toddoba su-aal toddobaad la warsaday iyana mayba ka jawaabtay afar ku mid eh siyeed dhibcood hal su-aal oo ha haleelo markii xaafadda daarusalaam faa'iida ahaan hali dhibco guud iyana mayba lafoytay sagaal سلامي ايه سقال دبعوت دار السلام ايه تضوع دبعوت قول اوكمي برتي سلامي ايه الحمد لله
waayahay maxamed ciidan maasanta ee uu kama baahnin dhammaaday wareeggii saddexaad ee nag outka warina markaas dambiweyne uu ka xaafado gabagabaayey ee salaamay e iyo daarusalaam e walina tartankiisa ka dhammaaday maxamed salaas uuse sheegayba in salaamay iyo guulo rabtay daarusalaam iyo tartankii uu ku kuhertay xaafadoogii shanta hayan ee haskabahi ee wareega afraad ee nag outka iyo markaas inta ku shaaciyey waana beriyey tuman saacdii ilaahay usaral ku fado xarunta idaacad warsan mayba bilaabay wareegan saddexaad ee nag outka xaafado shal ee bardaale b iyo waa beri e hameenka koowaad bardaale b iyo waa beri e ayaa bilaabeen mayna markaas lagu badiyey xaafadda waa beri e bardaale b iyo hameenka koowaad habati hamiinka lamaad mayba dheelena ama is aragay xaafado shale ideede e iyo daarusalaam b ideede e iyo daarusalaam b maybaa habatay xaafadda ideede e hamiinka saddexaad maybaa dheelay ama is aragay xaafado shale dardaale e iyo haabre e mayna habatay xaafadda ama deegaanka haabre e hameenkii afraad mebay saragay xaafado shalay salaamay b iyo wadajir a hameenkii xalay haytiyo mayna guulo ratay oo habahay xaafadda salaamay b wadajir a iyo meelo ka hirti owka maybaa habahay oo dhiilay xaafado shal e salaamay a iyo daarusalaam a walina habatay xaafadda salaamay a shanta kooxood ama shanta xaafadood ee tartanka afraad un gudubi baryeyna tuman saac xarunta idaacadda warsan lagu fadow mayba iyo idina bardaale b xaafadda salaamey b xaafadda ideeda e xaafadda ama deegaanka habre e iyo xaafadda salaamey e shantaas diyaar garoobeen beriyey insha allah tuman saac xarunta idaacaddahaas ku xadiriyeen mayna weliba mar lamaad ama mar saddexaad ana ka hoojiyaya xaafado shanta e haas ka heli in tuman saac iyo xaadir ka hadhan xarunta idaacadda ma ogolaadan in iyo lan wakiilaha dirsadan ma ogolaadan in xaafid eereeta handhiida maadaama shantiin dambuyti iyo eyin oo welibana arrimo badan lagu hadri doono insha allah tuman sac xarunta idaacadda warsan ka xaadiriyay guud ahaanba tartankii intaas ka gabagabaayana garab walaaliya barnaamijka taabageliyaasha mayna shirkadda isgaarsiinta ee hormudiya noosaaidaasha qadka teleefonka muddadoona hawada ka jarna jaamacadda koonfurta soomaaliya ayaan amahad naga su-aalo hameen walba tumay afarta su-aalood ka kooban iyo hanin diyaariyayaan garboodana may baayaa diyaariyaa salaamada su-aalood ee dhextaalka cali kuralta iyo abwaan weerow iyo abwaan jaakole yaa iyona mahad le ilaahay yaa mahad le bilaal hilaal oo farsamada hamiin walba rasuunan dhabar adeegahaya mahad gaar le insha allah cabdullahi nur adan xuseen cabdaan iyo barnaamijka siina dirisiyaayey maxamed salaadna guddiga garab walaaliya ku darar intuuna barnaamijkan barnaamijka hireetan ku kulmi doona hamin dambe insha allah tartanko isla hamin dambe horey ku bilaabda doona mabatenku ku tabanay sidaas iyo nabadgelya iyo guud ahaanba jadwalka idaacadeed ee warsan beriyey tumayla mustacinin ballamay haddii ilaahay isaara
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين